العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون suuratu tawba ayaan kusoo dhex jirnay aayadda sagaashan iyo afraad ayuu darsigani ka bilaabanaya munaafiqiinta tilmaamahoodii baa laga soo hadlayay oo lagu dhex jiray waxaa inoo dambeysay iyadoo laynoo sheegay in raggooda dhaqaalaha leh xoolaha leh ay yihiin dadka ugu horeeya ee ka cudur daarta inay raacaan nabiga sal alla lay slam ay duulaan u raacaan ragga hadhaya waa raggooda dhaqaalaha leh xoolaha leh siibaa marka lasii wadaa calaamooyinkooda iyo dhaqankooda yactadiruuna way cudur daaranayaan ilaykum idinkay idin cudur daaran idaa goortii rajactum aada laabataan ilayhim iyaga markaad ku laabataan ee qul waxaad tidhahdaa nebigo laa tactadiruu ha cudurdaaranina lan nu'mina rumayn mayno lakum idinka idiin rumayn mayno qad naba'anaa maxaa yeelay qad naba'anaa waxaa noo warramay allahu alle ayaa noo warramay min akhbaarikum wararkiina wasayara allahu alla wuu arki doonaa camalakum camalkiina warasuuluhu iyo rasuulkiisuna way arki doonaa wuu arki doonaa uma kadibna turadduuna waa laydin celin ilaa caalimi lgaybi waxa maqan midka ogsoon iyo washahaadati waxa joogaba fayunabi'ukum markaasuu idiin warrami bimaa shay buu idinka warrami kuntum aad haydin tacmaluuna kuwa sameey ayaddu waxay soo degaysaa rasuulka sal lla lay wasalam aan magaaladii madiine weli ku noqonin oo duulaankii tabuuq ku maqan waxaa la leeyahay markaad ku noqotaan ood magaalada ugu tagtaan nimankii munaafiqiinta idinka hadhay way idiin cudur daaran doonaan cudur daarano beenay keeni doonaan oo waxba ka jirin waxaad ku tidhaahdaa baa layidhi nabiga sal lla lay wasalam sidan ugu jawaab waxbaha cudurdaaranina cudurdaarka faraha badan iska dhaaf marnaba idinka rumaysan mayno idiinna rumayn mayno maxaa yeelay warkiina horaan u haynay war aan horay noo u haynay oo ilaahay noo sii sheegay unbaad meesha la timaadeen wey lasoo shir tagteen marka waxaad qarisaan meesha ma yaala inaad been sheegaysaanna waanu ognay waxbaha cudurdaaranina ilaahay baa idinka shifay taasi waa tii hore wixii horay idinka dhacay waxbaha ka cudurdaaranina kolleyba laydinka rumaysan maayo maxaa warkiina ilahay baana siiyey amaa dib dambe waxaad ka noqon doontaan wasayara allahu camalakum warasuuluhu wasayara allahu camalakum warasuuluhu dib dambana bal waxaad samaysaan waa loo joogi doonaa oo haddaad sidan isu dhaantaan ood hagaagtaanna waa arrin haddaad sidan kusii socotaanna waa arrin kale laakiin wixii horay u tegay waxbaha ka cudurdaarinaya taas qaladkeedu waa isdacdi waxa dambana alla subxaana wa tacaala ayaa idin arka rasuulkiisuna waa idin arki doonaa bal waxaad qaabkaad u dhaqantaan baa la fiirin doonaa kadibna allaha waxa joogiya waxa maqanba og ayaa laydin celin doonaa ood u tegi doontaan maxkamad buu idin saari doonaa isagaana idiin warrami doona wixii aada samaynayseen wixii qalbigiina ku duublaa iyo wixii aada xubnaha ka samaynayseen oo muujisanayseen intaba ilaahay baa idinkala xisaabtami doona subxana wa tacala isagaa laydin horgeyn doonaa marka taa ku talagala yactadiruuna way cudur daaranayaan ilaykum idinkay idin cudur daaranayaan idaa goortii rajactum aada laabataan ilayhim iyaga markaad ku noqotaan markaad magaaladii ay joogeen iyaga ku laabataan macnaha madiine markaad tagtaan ila madiinay joogaan qul waxaa dhadaa nebi laa tactadiruu ha cudur daaranina wixii idinka dhacay ha ka cudur daaranina lan nu'mina rumayn mayno lakum idinka idin rumayn mayno idinka rumaysan mayno sababtu maxay tahay qad naba'naa waxaa noo warramay allahu alle ayaa noo warramay min akhbaarikum wararkiina waxaad soo wadaan horaa loo sii ogaa marka war laga dheragsan yahay war laga dheragsan yahay oo la ogsoon yahay iyo wixii idin qarsoonay oo dhan oo la kashfiyey hadda haddaad isku daydaan been inaad sheegtaan horaa loo sii ogyahay macnaha isku daynata iyada lan nu'mina lakum qad naba'ana allahu alla ayaa noo warramay min akhbaarikum wararkiina ayuu alla noo warramay qaarkood oo noo sheegay macna wasayara allahu alla wuu arki doonaa camalakum camalkiinana wuu arki doonaa wuu muujin doonaa warasuulu rasuulkiisuna waa arki doonaa bal mustaqbalana sidaad u dhaqantaan waa la fiirin doonaa waaba loo joogi doonaa haddaad hagaagtaan ood sidan iska bedeshaan iyo haddaad isku daydaan inaad beentan oo wax ku wadaan iyo allaalaabkan waa la arki doonaa uma kadibna turadduuna waa laydin celin oo adduunyada markay dhaafaan way markana waa aakharo aayadda qaybteeda hore waa wixii horey u dhacay ka cudur daaranayaan oo dagaalkay ka hadheen qaybtan dhexana waxa weeyaan waa waxaad dib ka samayn doonaan waa hawl waa la fiirin doonaa bal waxaad ku kacdaan qaybteeda ugu dambaysana waa aakhiro abaalguudkay leeyihiin uma kadibna turadduuna waa laydin celin ilaa caalimi alghaybi waxa maqan midka ogsoon baa laydin celinayaa iyo washahaadati waxa joogaba waxba midkayna ka qarsoonayn ayaa laydin celin doonaa kadib muxuu sabab idinku samay fa yunabi'ukum wuu idin warrami bimaa shay buu idinka warrami kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameey wuu idin warrami waxaa laga wadaa abaalgudkeedu idin siinay ma aha inta laydin sheego oo nin laydin dhahayo iska kala taga war adiguna intaasaa samaysay adiguna intaasaa samaysay warkii waad qaadateen sooma iska dareera ma aha ee waa laydin warrami waxaa laga wadaa abaalgudkeed aad helaysaan wey macnaha sayaxlifuuna billahi lakum ida inqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijisun sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan lakum idinka idin dhaaran doonaan idaa goorta inqalabtum aada gadoontaan ilayhim xaggooda markaad u gadoontaan maxay u dhaaranayaan oo ilaahay idinku dhaaranaya litucriduu inaad jeedsataan darteed bay u dhaaranayaan canhum xaggooda inaad iskaga jeedsataan ee faacriduu jeedsada canhum xaggooda ka jeedsada maxaa yeelay inahum yagu rijisun waa qurun wax qashin oo laysku mashquulinin weeye iskaga jeedsada wa ma'waahum makaanu hoyaadkooda iyo meeshay u hoyanayaani jahannamu jahanamo jazaan juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin bimaa kaanuu waxay ahaayeen darteed yagsibuuna kuwa kasbada waxay kasbanayeen darteed baa abaalgudkaa loo mariyey intaan magaaladiiba lagu noqonin baa weli sheekadii la wadaayoo nabiga sal ly slam baa loo sii sheegay markaad u tagtaan way idiin dhaaran doonaan dhaar bay baallaha goyn doonaanoo been ah way dhaaran doonaanoo ilaahay bay ku dhaaran doonaan idinkay idiin dhaaran doonaan markaad u laabataan oo iyaga u tagtaan maxay ka rabaan dhaartana idiin dhaaranaya wallahi aniga sidaanaan ahaa wallahi anigaa reerkaas sidaan iga aha maxuu kala cudurdaaraya beentay haddana dhaarta ay ku kabayaan maxay ka dalayayn dhaartan ay ka rabaan waxay rabaan inay idin raalligeliyaan waxaan dhihi lahaa waxay rabaan inaad ka jeedsataan ila nimankii waa cebaysan yihin khalad bay galeen duulaankiibay ka hadheen waa niman dhaleecaysan saas daraaddeed bulshadiibaa hadal hayso waa la sheeg sheegahayaayo nimankii waa lagu sheekaysanaya marka cudurdaaradan waxay u keensanayaan inaad iskaga jeesataan oo hadalhaynta ka daysaan oo aydaan ciqaabin dhibna aydaan u geysanin naftoodiiyo xoolahooda u nabadgalaan saasay doonayaan oo dhaartan ka keenaysa wuxuu rabbi yihi subxaana watacaala iskaga jeesada waa wax qurun eh wuxuu waa wax qashin oon qiimo lahayne iskaga jeesada buu rabbi yihi subxana watacala rijsun yani caqiidadooda iyo akhlaaqdooda iyo dadnimadooduba waa wax qurun ah wax dad ama ah wax mabda-oodaba aan muujisan karaynin oo been un ku nool oo noloshooda dhanba been asaas ay u tahay wax dad ama ah shaksiyad male marka saas daraaddeed iskaga jeesada buu rabbi yihi subxana watacala baraha ka qaada meesha ay geli doonaani waa naarta jahanama abaalgudkii waxay samaynayeen abaalgudkiisii baana la siiyey waa waxay adduunka ku samaynayeen wixii ka dhashay oo abaalgud ah baa meeshaa lagu siiyey manaa naarta jahanam gelitaankeeda wey sayaxlifuuna way dhaaran doonaan bilaahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan lakum idinka idiin dhaaran doonaan idaa goortay inqalabtum aada gadoontaan ilayhim ayaga markaad u gadoontaan oo magaaladii joogeen aad ku noqotaan litucriduu si aada u jeesataan bay idinku dhaaranayaan darteed canhum xaggooda si aada uga jeesataan oo aada ciqaab iyo dhib iyo aydaan u geysanin hadal hayntana aan laga daayo saasay u yeelayaan ee fa acriduu jeesada canhum xaggooda iskaga jeesada maxaa yeelay inahum iyagu rijisun waa wax qurune yani waa nooc ixtiqaar wey waa xaqiriya dad liita wey saas daraaddeed ma mudna in laysku mashquuliyaba sheeg sheegooda iyo yani ila wuxuu markuu qiimo leeyahay buu sheeg sheeg muday wax qiimala ma ahee waxba ha isku mashquulinaan iskaga jeesada wa ma'waahum makaanu hooyaadkood iyo meeshay gelayaana jahanamu jahanamo wey jazaan abaalgud dartii ayaa jahanamo loo gelinaya ama juuzuu waa loo abaalguday jazaan abaalgud bimaa kaanuu waxay ahaayeen daraaddeed yagsibuna kuwa kasbada waxay kasbanayeen daraaddeed baa abaalgudkaa loo mariyey saas maa marka way dhaaran doonaan bali sidii ilaahay u sheegay bay noqoto markuu nabigu magaalada yimid ayaga oo aada u fara badan bay isa soo tubeen meeshiima nabigu fadhiyay sal ly slm markaasuu nin walba cudurdaar been iyo dhaar been abuu meeshii keenay saas way macana yaxlifuuna way dhaaran lakum idinka idiin dhaaranayaan litardow saaad raalli uga noqotaan canhum xaggooda ee fa in tardow haddaad raalli noqotaan canhum xaggooda haddaad ka raalli noqotaan fa ina allaha alla laa yardaa raalli kama noqdo cani ilqowmi qowmkii xaggiisa alfaasiqiina ee daacada ilahay ka baxaya jidkiisa tanina waxay muujinaysaa ujeedada ay leeyihiin bal bilahi caleyk u fiirso waxay u nool yihiin wax kale maaha nimankan silica iyo kadeedka haystahay inay ninka idin raali geliyaan unbayba ku dadaalhayaan bal meeshii loo baahnaa inay ilaahay raaligelintiisa ku dadaalaan bay bini aadam raaligelintiisa ayaga ujeediya hadaf u ah bini aadam un raaligeliyo bulshadan aada ku dhex nooshahay raalli ha kaa noqoto aada naftaadii xoolaha u badbaadi nabiga sal lla alay waslam ha kaa raalli noqdo yani waxa way dacaayadiiyo sheegsheega ha lagaa daayo magacaagu ha nabad galo intaa waxaanay uma noqon taa hadday xagga ilaahay aadi lahaayeen oo ilaahay raalligelintiisa ku dadaali lahaayeen baa u dhaabi lahay wuxuu rabbi leeyahy subxana wa tacaala haddii aad ka raalli noqotaan ilaahay raalli ka noqon maayo macnaha raalli noqoshadiinu maxay u tari wey haddaad nebi maxamed iyo saxaabadiiyow nimankan intay afmiinshaarnimadooda idin qanciso aada sidaa raalli kaga noqotaan taa macnaheedu maaha ilahay raalli ka ah raallinimadiinu waxba u tari mayso boqol gor haddaad raalli ka noqotaan oo ilaahay raalli uusan ka ahayn waxba kuu tarmayso saas daraaddeed bulshaa raalli kaa iyo dawlad baa raalli kaa iyo mujtamacii baa raalli kaa iyo akhyaartaa ku jecel waxba kuu tari mayso mar hatuusan ilahay ku jeclayn subxana wa tacala makhluuq jacaylkiisa iyo ridihiisu yani laa yuqadim walaa yuakhir waxba aba yaraatee uu kuu tarayaa ma u jir saas daraaddeed haddaad doonayso ilaahay inuu raalli kaa noqdo addoommadana kuu raalligeliyoy raalli kaa noqdaan ilahay ridihiisaa la aadaa addoomada ilahay qalbigooda ilahay gacantiisa ku jira xadiidka saxiixa nabigana ka sugan sal lla alay slam nebigu waa ka odhanaya alla markuu addoonka jeclaado ahlu samaawaadka ayuu yidhahdaa jecloda jibriil buu u yeedhaa jeclo baa layidhahdaa anaa jecel wuu jeclaada ahlu samaawaadkuu amar siiyaayo allah jecela jeclaada jacaylkii la jeclaabaa waxaa loo soo dejiyaa dhulka khalqiga ku nool markaasay jeclaanayaan ruuxa ilaahay hadduu nacana nacaybkiisa malakul jibriil baa lala socodsiiyaa markaasaa nac laley ahlu samaawaadkaa naca laley kadibna nacaybkii dhulkaa loo soo dejinayo khalqigaa nacay nacaybku xaggee ka yimaada marka nacaybka iyo jacaylku khalqigu ku jeclaanaya ama ku nacayaay xagga ilaahay inuu ka yimaado adigu ilahay raalligelintiisa ku dadaal waxba makhluuq raalligelintiisa ha isku lugoynini ilaahay inaad raalligeliso isku day xadiiska saxiixa nabigu sal lay slam waa ka odhanaya ruuxii ilaahay wuxuu necab yahay oo ka cadhoonaya khalqiga ku raaligeliya ilaahayna waa u cadhoodaa khalqigana waa u cadhaysiiya ruuxii khalqiga kaga cadhaysiiya wuxuu ilaahay raalli ka yahay rabbina raalli buu ka noqdaa khalqigana wuu ka raaligeliya saas masaladu marka waxba ha isku lugoyn makhluuq iyo bini aadan raaligelintiisa ha isku lugoyn maana ilahay raaligelintiisa ku dadaal yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinka idiin dhaaran litucriduu litardow saaad raalli u noqotaan canhum xaggooda uga raalli noqotaan fa in tardow haddaad raalli noqotaan canhum xaggooda haddaad ka raalli noqotaan ood ku qanacdaan ood sidaa raalli kaga noqotaan macnaha ridihiinu waxba u tari maayo waxaa fa ina allaha alle laa yardaa raalli kama noqdo can ilqawmi qowmkii xaggooda alfaasiqiina ee jidkiisa iyo daacada ka baxo munaafiqiinta ilahay marna raalli ka noqon maayo tiinuna waxba qaban mayso alacrabu ashaddu kufran wanifaaqa waajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih wallahu caliimun xakiim alacraabu munaafiqiintii unbaa lasii lagu sii dhex jiraayo yani arrinkoodii baa lasii saafaya alacraabu kuwa reebaadiyaha alacraabu kuwii reebaadiyaha ahaa ee munaafiqiinta ayaa ashaddu adayg badan kufran xagga gaalnimada wa nifaaqan iyo xagga munaafiqnimada wa ajdaru iyagaa habooni badan iyagaa haboonaansho badan anlaa yaclamuu inaynan ogaanin xuduuda maa shay sohdimihiisa anzala allahu alla uu soo dejiyey calaa rasuuli rasuulkiisa dushiisa uu kusoo dejiyey wixii ilaahay rasuulkiisa uu kusoo dejiyey xuduudiisiyo soohdimihiisana inaynan ogaanin ayagaa u xaqnimada u awlaysan wallahu allana caliimun midkii cilmi badan wey caliimun midkii ogaansho badan wey cidda mudan xakiimun qaybinta uu addoommadiisa saa u qaybiyena rabbi subxaana wa tacaala xikmad buu ku saleeyey kii xikmadla wey halkani waxa weeye alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqa nimanka munaafiqiinta laba qaybood munaafiqiin magaalooyinkay joogaan oo waa reer magaal munaafiqiinna waa reer baadiyo waa xoolo dhaqato labadooda qolada reer baadiyaha baa sii qalafsan sababtu maxay ashaddu kufran wa nifaaqan xagga munaafiqnimadana ayaga adayg badan gaalnimadana ayagaa ku adayg badan waxaa kaloo intaa dheer wa ajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allah munaafiqiintan magaalada joogaay wixii ilaahay soo dejiyey iyo xuduudda waxunbay ka ogaan masaajidkiibay joogaan duruusihiibay xaadirayaan waxunbay ka ogaanayaan kuwan laakiin baadiyaha xoolo dhaqatada ayagu meeshii wax lagu sheegayna ma imaanayaan fadhigiina ma imaanayaan salaadihii jamaacadiiyo masaajidiina ma imaanayaan rasuulkiina lama joogaan waxbaba kama warhayaan maxaa soo degay maxaa la waajibiyey maxaa la xaaraameeyey waa niman dhagaxidhan niman dhagaxidhan sidaasa macnaa waxa wey iyagaa sii daran ayuu rabbi ilahi subxana wa tacala waxay leeyihiin culimada sida ibnu kathiir oo kaleeto waxay leeyihiin waxay kaga daran yihiin qolada reer magaalka ah ayaga waxaa u dheer munaafiqnimada jafaagii iyo qallafsanaantii reer baadiyaha maxaa yeelay munaafiqa reer magaalka yacni nooc mujaamala iyo laalaab iyo mooyaane inuu isa soo mutaxo waa adagta munaafaqa isagoo reebaadiye oo qallafsanaantii reebaadinimada ku jirta hadduu munaafiqnimo ku darsado wax wax dhaqi kara ama wadi kara mama jira macana xarig lama sitaan wey marka xarig lama sitaan wey marka ayagaa si adag leanna waxa weeye naxariista iyo dabacsanaanta iyo magaalooyinka ku yay ku badanta ama qaalib ku tahay sidaas daraaddeed baa ilaahi subxaana wa tacaala rusushuu soo dirayay hal rasuul oo reebaadiye ama soo dirin rusushii la soo diray magaalooyinka laga soo diray maxaa yili magaalooyinka bulshooyinka laga hogaamiya waa ka aayadda qur-aanka rabbi subxana wa tacala ku odhanaya wamaa arsalnaa min qablika ila rijaala nuuxii ilayhim min ahli lqura min ahli lcarab min ahli lqura magaalooyinka dadkoodii marka kuwanaa sii qalafsan oo sii adag kuwa baadiyaha jahliguna ku sii badan yahay bu rabbi subxana wa tacala saas weya saxiix muslimka waa kuwii nabiga u yimi sal lla alay slam magaalada madiina yimaadeen marka waxay arkeen saxaabadiiyo caruurtooda dhundhunkanay markaasa waxay idheen atuqabiluuna sibyaanakum oo caruurta miyaad dhunkataan dhunkashada carruurta balayaabay carruurta miyaad dhunkataan markaasaa nabigu wuxu uhi sal alay wasalam seen idin geli bu seen idin geli haddii ilaahay qalbigiinaba naxariis ka saaray anugu maxaan idin heli karaa buu nabigu sal lla alay slam saas ma marka adayga dabeecadda baadiyaha iyo xoolaha iyo geelaydaa usii daran saas maa geelada waliba sii dan sida xadiista nabiga ku sugan sal alay wasalam dadka ariga dhaqdaay waa ugu sokay waa ugu roy ayb marka qoladaasa munaafiqiin marka la yidhahdo waa sii kala daran yihiin kuwaasaa sii daran bu rabbi ilahi subxana wa tacala alacraabu kuwa reebaadiyaha kuwii reebaadiyaha ahaa ayaa ashaddu adayg badan kufran xagga gaalnimada wa nifaaqan iyo xagga munaafiqnimada ayaga a ku sii adayg badan wa ajdaru ayagaa habooni badan anlaa yaclamuu inaysan ogaanin xuduuda maa anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyey soohdimihiisa sohdimaha waxaa laga wadaa waajibaadka iyo faraa-ida iyo wixii ilaahay xaaraameeyey soohdimuhu waka sharcigii ilaahay soo dejiyey soohdimihiisa iyo xuduudiisa inaynan ogaanin oy jahli kaga sugnaadaanna ayagaa u habbooni badan maxaa yeelay meeshii laga baran lahaaba ma joogaan mana imanayaan macna wa ajdaru ayagaa habbooni badan anlaa yaclamuu inaysan ogaanin xuduuda maa anzala allah wuxuu alla soo dejiyey xuduudiisa iyo soohdimihiisa calaa rasuuli rasuulkiisa dushiisa uu kusoo dejiyey wallahu allana caliimun midkii og- ogaansho badan weeye ciddii mudan arrinkaa la soo sheegay xakiimun qaybinta addoommadiisa uu qaybaha ka dhigayna xikmadda uu ka leeyahay xik- xakiimun wey midkii xikmad u saaxiib oo xikmadiisa waxaa ka mid a inuu addoommadiisa qaybo kale gadisan ka dhigo saas macana ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ومن الأعراب كوي رباديها وحا كمدا من عد أيا كمدا يتخذ سمي سنس ما ينفق وحا بحنيو مغرما مكتوب كدغنا يابا وحو إذن سينا يوابا مكتوب أما مغرما بعض بو كدغنا سيدي وح بعض أو كلنسو يو كدغنا أو ويتربص سجيا bikum idinka idinla sugaya addawaa'ira yacni musiibooyinka wareega musiibooyinka wareegana wuu idinla sugayaa calayhim dushooda ayay ahaatay daa'iratu sawi musiibada wareegta waxaa dhihi lahaa mu- daa'iratu sawi xumaanta musiibadeeda wareegtaay dushooday ahaatay wallahu allana samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo cilmi badan wa rabbi subxana wa tacala reebaadiyaha waxaa ka mid a kuwa baadiyaha dega waxaa ka mid qolyo waxa uu bixinayo uba rumaysanba inay tahay maqraman wax uun magdhow ah magdhow yani wilan ma rumaysne ma rumaysna seke ma rumaysna sadaqana ma rumaysna jihaadna ma rumaysna bulshaa lagu dhisayaana ma rumaysna waxa laga qaadayo wuxuuba u haystaaba baad buu haysta waa magdhow waa xoola uun bilaash lagaga qaado qasbu saasuu taagay macna maqraman ha yani waa qaraamaad ama waxaad tidhahdaa waa ganaax wax ganaaxoo kaleu isaga qaadanaya oo macnaha waxa wey bilaash lagaga qaada saasay u qaadanayaan waxay bixinayaan talabaadna wuxuu idinla sugayaa masiibooyinka iyo aafooyinka wareega ayuu idinla sugaya wuxuu leeyahay kuwan waana dhibeenay laakiin toodii unbaan la sugayna kolley sii jiri maayaan sii jiri maayan kolley balaayoyin baa ku habsan doontee baltaa un ka warsugan ka warsuguule balaayooyinka wareegatona maxay noqon doona wax kastaa dhici ma abaaraa ma cadow baa shisheeye inuu ku yimaadaa balaayooyinka wareegiyo musiibooyinka wareega ayuu idinla sugayaayo ninkan kadaato yani waxa weye far iyo cidi buu ku taagan yahay wuxuu sugahayaa maalinka laydinka takhallusi laha rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala calayhim daa'iratu saw xumaanta musiibadeeda wareegtaay waree musiibada wareegtee xuni iyaga dushooday ahaatay bu rabbi subxana wa tacala nebi maxamed iyo saxaabadiisa kuma dhacayso iyagay ku dhici saasoo gaalan iyagay ku dhacday wa min alacraabi kuwii reebaadyaha waxaa ka mida man cid ayaa ka mid a yatakhidu samaysanaysa maa yunfiqu waxa uu bixinayo xoolaha uu bixinaya ka samaysanaya maqraman qaraamaad yani ganaax ama waxaad tidhahdaa baad ka dhiganay ama magdhow magdhow shay magdhow oo kaleeto oo baadoo la baadahayo sidaasoo kaleeto u arkayaa macnaha wax way u ka dhiganay oo wayatarabasu sugaya bikum idinka idinla sugaya addawaa'ira musiibooyinka wareega ayuu idinla sugay musiibooyinka wareega inay idinku habsadaan oo markaa ay idin rogaan oo idin baabi'iyaan taasuu ka warsugaya macnaha wa calayhim dushooda waxaa ahaatay bu rabbi yihi subxana wa tacala daa'iratu sawi xumaanta musiibadeeda wareegtaay iyaga dushooday ahaatay wallahu allana samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo ogaansho badan wa min alacraabi man yu'minu billahi walyawmi alakhir acraabtu ma wada xuma waa ka cadaalada qur-aankii waata cadaalada qur-aanku waxa weeye xataa intooda badan hadday xun yihiin inta intooda badan hadday xun yihiin inta fiicane yaray ku dhex jirto waa in la xuso isid bay mudan yihiin macnaha wa min alacraabi kuwii rabaadiyaha waxaa ka mida man cid ayaa ka mida yuminu rumayns rumaysa billahi ilahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhira rumaysa oo wayatakhidu samaysan maa shayga yunfiqu uu bixinayo qurbaatin dhawaansho yani waxa weye waxyaaba loogu dhawaado dhawaanshayaal yani waxyaaba lagu dhawaado cinda allahi ilaahay agtiisa wa salawaati rasuuli bay ka samaysanayaan nebiga ducooyinkiisay ka samaysanayaan alaa hooyay inahaa taa ay bixiyeen qurbatun dhawaansho weeye lahum ayaga ayay dhawaansho u tahay sayudkhiluhum allahu ilaahay baa gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa ayuu dhex gelin doonaa maxaa yeelay ina allaha alle hafuurun midka dhaafo ee raxiimun oo naxariista rebaadiya ma wada xumee dadka baadiyaha waxaa ka mid a dad ilaahay iyo aakhare rumaysa waxa ay bixinayaana laba ujeedo kale kii hore muxuu u arkay inay baad tahay sooma iyo ganaax iyo waxaan xaq loogu lahay kuwo waxaa ka mid a rabaadiyaha waxay bixinayaan laba ujeedo kale ujeedada koowaadi qurbaatin cinda allahi yani inay ilaahay ugu dhowaadaan waxyaabo ilaahay u dhoweeyey ka dhiganay yani dhawaanshooyin ama dhawaansho ilaahay ay u dhowaadaan bay ka dhiganayaan sadaqadan waxay u bixinayaan ilaahay haydin dhawayso ta labaadna waxay ku doonayaan sadaqadan iyo xoolahan ay bixinayaan salawaati rasuuli nabiga ducooyinkiisa nebi maxamed ducadiisa aada heshan bay leeyihin oo ducadaasay raadinayaan macna maxaa yile rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii loo keeno xoolo loo keeno ama zako loo keeno ama sadaqa loo keeno wuu ducayn jiray dadka allahuma salli cala ali abi awfa ama salli cala ali bani fulan ilaahu hebel yani waxa way unaxariis udhihi jir ilaahu hebel ammaan oo addoonkaagas male ilaclan ku ammaan marka nebigu waa u ducayn jiray dadku markay xoolaha keenaan ducada nebigana way ku raadinayaan ilaahay inay ugu dhowaadaanna way doonayaan dad noocaasaa ku jira dadka reebaadiyaha oo xoolaha ay bixinayaan ku bixinaya can tiibi nafsin naftoodoo raalli ku ah iyo qanacsanaan iyo iyaga oo aan qasab u arkaynina doonaya ayay bixinayaan kuwii horay ka gedisan yihiin macna rabbi wuxu uhi subxana wa tacala kuwaas xoolaha ay baxsadeen dhowaansha uta ilaahay bay u dhoweeyeen jannada ilaahay naxariistiisuuna rabbi gelin doonaa maxaa yidhaha rabbi waa midka naxariista badan oo dambi dhaafka badan oo macnaha waxa weeye adoomadiisa hadday khaldamaan rabbi subxana watacala ka tubada kule wa min alacraabi waxaa ka mid a kuwa reebaadiyaha man cid ayaa ka mid a yu'minu rumaysa billahi ilahi walyawmi alaakhiri maalinta aakhara rumaysa oo wayatakhidu samaysta maa shayga yunfiqu uu bixinayo wuxuu ka samaysanayaa qurubaatin dhawaanshooyin yani dhawaansho cinda allahi ilaahay agtiisa waxyaaba ilaahay uugu dhowaado rabbi u dhoweeyuu ka dhiganaya saasuu yuu ku baxsana niyadaas wa salawaati rasuuli iyo rasuulka ducooyinkiisa wuxuu ka dhiganayaa qurbaatin cinda allah waxyaaba ilaahay uugu dhowaado ilaahay u dhoweeyuu ka dhiganaya ta labaadna wa salawaati rasuuli iyo rasuulka ducooyinkiisana wuu ka dhiganaya oo wuu ku doonaya macanaa inuu nabigu u duceeyo sal alay slam alaa hooyay inahaa iyadu waa taa ay la baxeen qurbatun dhawaansho wey lahum iyaga iyuta oo lahum ayaga usugnaatay ama lahum ayagay dhawaansho u tahay ay ilaahay u dhowaanayaan subxaana wa tacala sayudkhiluhum allahu ilaahay baa gelin doona biraxmatihi naxariistiisa dhexdeedu gelin doonaa maxaa yeele ina allaha alla kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiiman oo naxariis badan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم munaafiqiintii baa aada looga soo hadlay mu'miniintii waa in laga hadlo marka wsaabiquuna kuwii horeeyey alwaluuna wsaabiquuna kuwii hormaray oo khayraadka u hormaray alwaluuna ee u horeeyey oo min almuhaajiriina iyo walansaari ah iyo wladiina kuwii ah ittabacuuhum iyaga raacay biixsaanin wanaag ku raacay intoodaas saddexda abdocood radia allahu ilaahay baa raalli ka noqday canhum xaggood wa raduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu alle xaggiisay raalli ka noqdeen wa acadda wuu diyaariyey alleh lahum ayaga wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin buu u diyaariyey jannooyinkaasoo tajrii ay socoto taxtaha hoosteeda al anhaaru wabiyaashu ay socdaan khaalidiina ayagoo ku waaraya fiihaa jannaadka dhexdooda abadan weligood bay ku waarayaan dalika kaasi alfawzu waa liibaantii alcadiimu ee weyneyd wey macna saddex qolo ayuu ilaahay subxana wa tacala meeshan ku ammaanay qolada koobaadi waxa weye alsaabiquuna alwaluun kuwii hormaray oo khayraadka iyo iimaanka u hormaray alwaluuna ee u horreeyey way hormareen wayna u horreeyeen dadkao dhan bay uga horreeyeen khayrka iyo iimaanka kuwaas oo ka kooban ansaar iyo muhaajiriin ka kooban muhaajiriinta waxaa la yidhahdaa waa dadkii nebiga sal alay wasalam magaalada maka ku noolaa magaalada maka markay u adkaysan waayeenna ka soo kaxay oo marna waxay u hijroodeen oo u kaxay meesha la yidhaahdo yani ardulxabash mar kalena waa kuwa madiina usoo kacay oo magaalada madiina markaa deegaan ka dhigtay kuwa muhaajiriin baa la yidhahdaa asalkoodana intooda badan deegaan waxaa waa maka u ah iyo meelo kale kuwa kasoo jeedadana waa jira kuwana ansaar baa la yidhahdaa ansaartu waa labadii qabiil ee aws iyo khasraj iyo inta la mid ahee magaalada madiine deganaa waa magaalada madiine oo loo soo hijroonayo dadkii deganaawe waana dadkii ku soo dhoweeyey walaaladooda soo hijrooday dadkii soo dhoweeyey labadaa qolo waa isku midoo waxaa la yidhaahdaa alsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar saabiqiinta awaliinta ah oo ansaarna ah muhaajiriinna ah kuwee la yidhahdaa mufasiriinta tafsiirku waxay leeyihin qaar ka mid a waxaa laga wadaa raggii u tukaday labada qiblaba yacni qibladii hore baytulmaqdis intii loo sii jeeday raggii soo gaadhay oo soo islaamay ama muhaajiriin ha noqdeen ama ansaar ha noqdeen baa waxaa la yidhaahdaa alsaabiquuna alwaluun iyagaa la dhaha oo waa kaan soo marnay fii suurat lbaqara ku soo marnay nebigu sal lla alay slam markuu soo hijrooday kadib dhowr iyo toban bilood lix iyo toban shan yani lix iyo toban bilood inuu usii jeesanayay baytulmaqdis soomeyna kusoo marnay suurat yani waxa way baqara saas marka waxay noqonaysaa sanadkii labaad ee hijrada dagaalkii beder ka hor wixii soo islaamay ayaa laga wadaa almuhaajiruun asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar sidaas waa ra'yi ra'yi kale wuxuu leeyahay ma ahee beycada la magac baxday beycatu ridwaan beycatu ridwaan aan ugu tegi doono fi suurati suuratu fatx aan ugu tegi doono inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan ayaan ugu tegi doona beycadaasi oo dhacday sanadkii lixaad ee hijrada laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara beycadaasi dadkii ka hor soo islaamay oo raggii beycadaa galay ah muhaajiriin iyo ansaar isugu jiraa la yidhahdaa alsaabiquuna alwaluun ra'yigaasi marka waa ka guda wanya kii kii hore ra'araa kalena waa jiraan oo qaar baa waxay waa wixii beder ka qaybgalay wixii ka horreeyey beder iyo wixii ka horreeyey wey adiga wax wey raggii hore iimaanka iyo islaamnimada u horumaray oo ama ansaara ama muhaajiriina qolo waa qoladaas qolada labaadi waxa weeyaan waaladiina itabacuuhum biixsaan labadaa qolo ayay wanaag ku raaceen waa mu'miniinta intooda kale wey waaladiina itabacuuhum biixsaan yacni muhaajiriin ansaar iyo dadka raacay ilaa qiyaamada intay ka imaanayso saasaa fiican lagu fasiro waaladiina itabacuuhum biixsaan mu'miniintu waa saddexdaas qur-aanka meelo fara badan buu saan kusoo guuriy suurat lxashri baan ugu tegi doonaa lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waa kooxdii hore waaladiina tabawa'u ddaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim waa ansaar waaladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliiman waa muminiinta intoodii kale ka dambaysay wey ee jidkoodii maray muminiintu waa saddexdaas saddexda kooxood ayib kooxda annaga insha allahu tacala wixii saxaabada ka dambeeyey ay gelayaani waa midda ah waaladiina itabacuuhum biixsaan halkaa waxaad ka garanaysaa hadyigii saxaabada taabiciintii waxaan ilaa muhaajiriintii iyo ansaarta jidkoodii wixii caqiide u ahaa wixii dhaqan u ahaa wixii akhlaaq u ahaa ninkii garab maray meeshuu mu'miniinta ka soo geli lahaa baa loo baahanya ilan muminiinta saddexdaa unba ilahay ku sheegay waa aayaadka ay u daliishadaan culimmadu raafidada nimanka la yidhaahda shiicada itna cashariyada ee hadda eeraan ay matasho inay gaalo yihiin aayadka loo daliishaday ka mid oo see loogu daliishanayo leanna waxa weeye rabbi wuxuu sheegay muhaajiriin iyo ansaar iyo dad raacay raafidadana waxaaba arkaanta diintooda ka mid a inay saxaabadii nebiga caayaan oo ilaahay waxyaabaha ugu waaweynay ugu dhowaanayaan waxaa ka mid a abubakar iyo cumar inay caayaan oo saxaabadii inay ridoobaan ay rumaysan yihiin ayib qoladaa xaggee diinta lagaga sheegay marka inay mu'miniin yihiin kitaabka ilahay miyaa lagu haya bal kitaabka waxaa laga fahmayaa inaan muslimiinta lagu darin kuwaas xagee lagu inta aayadadee mu'miniinta qaybahooda ilaahay ku sheegay waa intaa jidkii saxaabada nin haya markuu soo marana ilaahu u naxariiso leh ilaahu u dembi dhaaf leh saxaabadii ilaahay raalli ha ka noqdo leh saxaabadii ku qanacsan jidkoodii inuu marana iyo fahamkoodii iyo dhaqankoodiina ku dadaalaya nin waa ninkaasoo waa ruuxa mu'minkaee dib ka yimid labadii hore muhaajiriin iyo ansaar ahaa bal adigu intaa waxaan ahayn kasoo hel diinta dhexdeeda wixii intaa kasoo hadhay waa munaafiq iyo gaal iyo wax saasoo halkaa unbay gelayaan macna ayib rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi saddexdaa qaybood ilaahay baa raalli ka noqday iyaguna ilaahay bay raalli ka noqdeen janno hoosteeda ay webiyaashii socdaanna ilahay waa u diyaariyey subxana wa tacala weligoodna way ku waari doonaan liibaanta weyna wata wsaabiquuna kuwii hormaray alwaluuna ee u horreeyey dadka iimaanka u horreeyey iyo qaadashada diinta iyo yani uhiilinteeda oo min almuhaajiriina muhaajiriin iyo walansaari ansaar ah muhaajiriin iyo ansaar isugu jira iyo wladiina kuwa ittabacuuhum raacay wladiina kuwa ittabacuu raacay hum muhaajiriin iyo ansaar raacay biixsaanin si wanaagsanna ku raacay xaalad wanaagsan bay ku raaceen oo jidkoodii bay mareen bidca mayna la imaanin mana aynan khilaafin cibaado aynan ogeynna mayna la imaanin kitaabka ilaahay iyo sunnada nebigana fahamkii iyagu ay mareen bay dabagaleen sidaas kuwa maray baa laga wadaa wladiina tabacuuhum biixsaan saas man wladiina tabacuuhum biixsaan kuwii wanaagga ku raacay macna radia allahu ilahay baa raalli ka noqday canhum xaggooda waraduu iyaguna raalli bay ka noqdeen alle canhu xaggiisay raalli ka noqdeen wa acadda wuu diyaariyey alle lahum iyaga wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin buu u diyaariyey jannooyinkaasoo tajrii ay socoto qulqulayso taxtahaa hoosteeda yacni beeraha iyo aseendooyinka geedaha ku yaalla iyo guryaha hoostooda ayaa waxaa socdo qulqulaya alanhaar wabiyaashii khaalidiina iyagoo ku waaraya fiihaa jannaadka dhexooda abaddan weligood bay ku waaraya dalika kaasina alfawzu liibaantii weye alcadiimu ee weyneyd liibaantii weyneed wataasoo jannada rabbi subxana wa tacala ee abaalgudka iyo ridahaas wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi la taclamuhum naxnu naclamuun sanucadibuhum maratayn uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim munaafiqiinta waa lagu noqda munaafiqiinta laga hadhi maayo ilaa aada barataan yaa munaafiq yaa se gaal ah oo layd laydin dhuumanin oo laydin khaldin ayaa munaafiqiinta la daba jooga waxaadnaa oo mima yakulu naasu islaamka dhexdeeda halista ay ku hayaan baad garan kartaan maxaa yeelay sida loo dabagalay iyo sida loo fadeexaynayo iyo sida loo daba socdo bilaash looma dabagelina nimanku khatar bay nugu yihin wa minman cid waxaa ka mid a xawlakum hareerihiina oo min alacraabi kuwa rebaadiyaha ah waxaa ka mid a munaafiquuna kuwa munaafiqiina ka mid wa min ahli lmadiinati magaalada dadkeedana waxaa ka mid a munaafiquuna baa iyagana ka mid kuwaasoo maraduu mudxay cala nifaaqi munaafiqnimo dusheeday ku mudxeen laa taclamuhum ma ogid adigu nebiyow naxnu annaga ayaase naclamuhum og adigu ma ogid annagaa ka warhayn sanucadibuhum waanu cadaabi doonaa maratayni laba goor baanu cadaabi doonaa uma kadibna yuradduuna waa la celini ilaa cadaabin cadaab xaggii baa loo celinaya cadiimin oo weyn rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala kuwa hareerihiina degan magaalada madiina hareeraheeda kuwa degan oo reebaadiyaha ah munaafiqiin baa ka mid a bal bui subxana wa tacala magaalada madiina dhexdeeda kuwa idinla joogana munaafiqiin baa ka mid kuwaasaa waxaa la yidhi weliba munaafiqiinta magaaladu maraduu cala nifaaqi niman munaafiqnimada ku mudxay marada baa la yidhahdaa shayga marka la diiro ama meehe waxaa la yidhahdaa shaabun amrad markuusan gadh lahayn markuusan gadh lahayn baa la yidhahdaa ama waxaa la yidhaahdaa farasun amrad markuusan tin lahayn ama waxaa la yidhaahdaa shajaratun mardaa waa markaysan caleen lahayn waa muruxsan yahay wy maanaa waxaa laga wadaa maraduu cala nifaaqi munaafiqnimaday ku dul mudxeen munaafiqnimaday laazimeen wey saas maanaa munaafiqnimaday laasimeen oy daa'imeen niman noocaasaa magaalada madiina idinla jooga ma ogid baa layidhi nebiow laakiin annagaa og adigu ma ogid halkaa waxaa laga fahmaya munaafiqiinta intooda badan ashkhaastooda iyo magacyahooda inuusan yani waxa weeyaan nebigu sal lla lay slam aqoonin laakiin qaar buu ka yaqaan qaar baa loo sheegay nebiga sal lla ly slam oo hebel iyo hebel iyo hebel leydi sida xadiiskaynu soo marnay saxiix muslim kusoo arooray saxaabadayda waxaa ka mid a ama yani waxa way ku jira dhowr iyo toban nin oo munaafiqiina waa nimankii isku dayi jiray inay dilaan nabiga sal lay slam tabugu markuu kasoo noqonay nimankaasoo kale nebigu waa ogaaday xudayfana waa u sheegay qaar kaleeto ogaadayna waa jiraa nabigu sal alay slam laakiin qaar uusan ogaanin oo ilaahay un ka warhayay baa jira Ha, saas saas daraaddeed baa rabbi wuxuu yihi laa taclamuhum naxnu naclamuhum adigu ma ogida annagaa ka warhayn annagaa og bu rabbi yihi subxana wa tacala laba goor baan cadaabi doonaa kadibna cadaabkii weynaa baa loo celin doonaa labadaa goor cadaabkeeda maxaa laga wadaa culimada qaar baa waxay leeyihin cadaabka hore labada cadaab midi waa cadaabka adduunka lagu cadaabayo xoolahooda iyo naftooda dhibaatooyinka gaadhayaa laga yaabaa laga wadaa cadaabka hore cadaabka labaadna waa ka qabriga labadaasi markay maraan kadib ayaa waxaa la yidhi uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim waa cadaabkii aakhara markaas sidaasi waa tafsiir oo saddex cadaabu cadaab waa dhibkan adduunyada ay ku marayaan cadaabna waa kay qabriga kula kulmi doonaan waa laba cadaab sanucadibuhu maratayni labadaasaa laga wada kii weynaa ee aakharana uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiimin buu wey macnaha saddexdaas cadaab ee culimada qaarkood ku fasiraya tafaasiir kalena waa jiraayo qaar baa waxay leeyihiin yani waxa weeyaan labada adduunyada lagu cadaabayo midna waa fadeexaynta adduunka lagu fadeexaynayo oo nusuusta iyo qur-aanka soo degaya waxay qarsanayaan banaanka lasoo dhigayo ilaa waa nooc cadaab waa nooc dhib ah wixii kuu qarsoonaa uun maalin walba haddii banaanka ula dhigayo oo lagu dabagalo wa minhum wa minhum cid aadan ka fakan karin waxba ka qarsan karin hadday ku dabagasho noloshii o dhan baad cidhiiri geli marka waa cadaabka hore wakaa cadaabka labaadna waa qabriga kadibna kii weynaa baa loo celinay adigu tafaasiir dhowra meeshaa ku jir wa minman cid waxaa ka mid a xawlakum hareerihiinna ah oo min alacraabi kuwa reer baadiyaha ah wa minman cid waxaa ka mid a xawlakum hareerihiinna oo min alacraabi dadka reer baadiyaha ah waxaa ka mid a munaafiquuna kuwa munaafiqiina ka mid wa min ahli lmadiinati magaalada dadkeedana waxaa ka mid a maraduu munaafiquuna baa ka mid a kuwa munaafiqiina kuwaasoo maraduu yani ku sugnaaday oo daa'imay ama ku dulmudxay cala nifaaqi munaafiqnimada dusheeda ku dulmudxay laa taclamuhum ma ogid nebiyow kuwa iyagaa ma ogid naxnu annaga ayaase naclamuhum og sanucadibuhum waanu cadaabi doonaa maratayni laba goor baan cadaabi doonaa laba goor baa adduunka lagu cadaabi doonaa uma kadibna yuradduuna waa la celinaya ilaa cadaabin cadaab xaggii baa loo celinaya cadaabkaasoo cadiimin weyn oo cadaabka akhra saasuu rabbi yihi subxana wa tacala waakharuuna اctarafu bidunuubihim khalطuu camala صaalixا waaakara sayi'a casa allahu an yatuuba calayhim in allaha غafuru raxiim waakharuuna kuwa kale ayaa ictara waaakharuuna kuwa kale kuwaasoo ictarafuu qirtay bidunuubihim dembiyadooda qirtay ayaa khalatuu waxay qaseen camalan camal oo saalixan wanaagsan iyo waaaakhara mid kale isku qaseen sayi'an oo xun casa allahu alla wuxuu mudan yahay an yatuuba inuu ka toobad aqbalo calayhim dushooda maxaa yeeley ina allaha alla kafuurun midkii dhaafid badan weyn raxiimun oo addoomadiisa u naxariista wey wa aakharuuna actarafuu bidunuubihim mufasiriinta qaar waxay leeyihiin waa munaafiqiintii qaar kaloo ka mid laakiin sida ibnu kathiir uu marayo hadna mooda inay fiican tahay waxa weye in la yidhaahdo wa aakharuuna actarafuu bidunuubihim waa dad ahluliimaan ahaa oon munaafiqiin ahayn oo khalad galay dagaalkana ka hadhay munaafiqiinna ma ahayna laakiin way khaldameen ilaan munaafiqu markuu hadhayo wuxuu u hadhayaa maba rumaysna waxan ninna waa nin iimaanle laakiin adduunyaya waxbaa yaro jiitay mooyaane iimaankiisii waa leey kuwaa in laga hadlayo oo dad ahlul iimaana ay yihiin buu ibnu katiir rajaxaya marka waxay noqonaysaa kuwo kale oo dembiyadooda qirtay baa waxay isku qaseen camal wanaagsan iyo mid xun bay isku qaseen camal wanaagsan iyo mid xun bay isku qaseen camal wanaagsan waa cibaadaadki waajibaadkay gudanayeen daacaday la imaanayeen ghazawaadkay ka qayb galeen waa camal wanaagsan kiibaa waxay ku dhex dareen camal xun bay ku dhex dareenoo hadhitaankii ay nebiga ka hadheen sal alay slam marka khaladaadna waa galeen wanaagyaalna waa leeyihiin kuwaasi taladoodu maxay noqonaysaa casa allahu an yatuuba calayh ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay oo mudan yahay kuwa inuu ilahay ka toobad aqbalayo subxana wa tacala hadday toobadnaba la yimaadeen ilahay subxana wa tacala albaabkiisa waa u furaya kuwaas maxaa yeele munaafiqnimo kama ahayne khalad bay galeen waa simbiracdeen hadday lugtu la fakatayna way soo noqdeen ilahayna albaabkiisa waa u furaya subxana wa tacala saasaa laleeyahy qoladaas rasuulkeena sal lay slam xadiis saxiix bukhari uu soo saaray min xadiid samura ayaa nebigu sal lay slam wuxuu yidhi anoo hurdaan laba nin baa ii yimid labadii nin baa i kaxeeyey waxay igeeyeen buu yidhi magaalo dhisan oo qayb ka midna ay ka dhisan tahay fido qaylna ay qaarna ay dahab ka dhisan tahay meeshiibaa waxaa lagu qaabilay buuri dad jidhkoodu laba qaybood u qaybsan yihi qaar kam jidhka qayb qayb ka mid a aada bay u qurux badantay waxaad aragto ishaadu qabatay uu ugu qurux badan yahay qaybta labaadna foolxumo weligaa aada aragtay buu ugu daran yahay wax kastuu ka foolxun yahay qaybta labaad ee jidhkooda qaybina wax walbuu ka qurux badan yahay labadii ninay wadi waa laba malag eh baan weydiiyo war maxay ahayn dadka intaynu horta weydiinin baa waxaa la yidhi kac taga oo webigaas galalay nimankii webigii bay galeen webigii markay galeen waxay soo laabteen qaybtoodii foosha xumayd oo qaybtii quruxda badnayd oo kale la mid noqotayoo ayagoo dhalaalayay soo noqdeen markaasaa idhi buuri war kuwana maxay ahayn waxaa la yidhi buuri haaulaai aladiina khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an kuwaas waa kuwii soo geeriyooday oo adduunka ka soo tegay ayagoo camal xun iyo mid wanaagsan isku dhex daray xumaan badanna waa lahaayeen khaladaadna waa lahaayeen oosha xun dembiyadii bay matalaysaa jidhka qaybtiisa quruxda badanna waxay matalaysaa daacaadkii iyo khayrkii bay matalaysaa laakiin marka dambe wakaa ilaahay u dembi dhaafayo webigii baa la dhex geliyey kadibna waa wada quruxsadaanadeenoo casa allahu an yatuuba calayhim oo ilahi waa u dhaafay subxana watacala rabbi waa iska cafi saas wey macnaha marka xadiiskaasu nabigu sal alay wasalam ayaa aayad yani saxiix bukhaari kusoo aroorayba aayadda sii fasiraya sii cadaynay wa aakharuuna kuwo kale kuwaasoo ictarafuu qirtay bidunuubin dembiyadooda qirtay ayaa khalatuu way ayaa khalatuu qasay khalatuu way ku barxeen ama way ku qaseen way qaseen dheh camalan camal saalixan oo wanaagsan iyo wa aakhara mid kale isku qaseen sayia oo sayian oo xun camal wanaagsan iyo mid xun bay isku qaseen oo isku barxeen casa allahu alla wuxuu mudan yahay an yatuuba inuu toobad aqbalo calayhim dushooda inuu ka toobad aqbalo maadaama ay wanaagba leeyihiin xumaantooda inuu iska dhaaf ina allaha maxaa yeele ina allaha alla kafuurun midkii dhaafid badan weeyey raxiimun oo naxariista khud qaad leeyow min amwaalihim xoolahooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo tutahiruhum ayaga aada ku dahirayso oo wa tusakiihim aada ku barakaynayso biha iyada ama aada ku nadiifinayso oo wasalli ducee calayhim dushooda u ducee maxaa yeelay ina salaataka ducadaadu sakanun xasilooni bay u tahay lahum iyaga sakanun xasilooni wey lahum iyagay xasil u tahay wallahu allana samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo axwaasha addoommada ogaansho og wey maanaa ogaansho badan tanina waxa weeye waa aayadda zakada waajibisa wey nabiga waxaa lagu yuri sal lay slam xoolahooda waxaad ka qaadtaa zako sadaqa ka qaad sadaqadaas oo aada ku dahirayso kuna taskiyenayso macnaha waxa weeye sadaqada laga qaadayahay saddex faa-iiday leeyihi faa-iidada koobaadi horta waa lagu dahirayaayoo dembiyada waa lagu dhaafaa leanna sadaqadu waxay ka mid tahay asbaabta keenta in ilahay addoonka u dembi dhaafo ta labaad weeyaane sadaqada ay bixinayaani waxay ka nadiifinaysaa oo ka dhaqaysaa bakhaylnimada cudurka la yidhahdo leanna bakhaylnimadu waa wasaq qalbiga gasha dhaqitaan bay u baahantay sadaqadaa dhaqda marka taana waa dhahiraysaayo waa lagaaga dhahiraya dhaqan xumo fara badanna waa lagaaga dhahiraya sadaqadu marka waa duhra waa daahirnimo marka sadaqa aad ku dahirayso kuna taskiyeynayso taskiyada waxaa la yidhaahdaa ama waxaad tidhaahdaa barakayn oo yacni xoolahoodu ay ugu barakoobayaan leanna faadooyinka sadaqada waxaa ka mid a intii aada reebatay intaad la baxday mooy inta kale ilaahay waa kuu barakaynaya oo rabbi subxaana wa tacaala waa kuu badinayaa hadday yar tahayna intaa yar tahay buu ilaahay kuu barakaynaya subxana wa tacala saas weeyaan macnaha waxa way sida nabigaba xadiiskiisa ku sugan sal lla alay wasalam addoonku markuu sadaqa la baxo ilaahay gacanta midigtaa buu kaga guddoobaa markaasuu koriyaa sida midkiin uu u koriyo darmaankiisa faraska yarkaasaad u korisoo kale saasoo kale u ilaahay kuugu korinay ilaa shaygii afgeliska ahaa uu kala ekaado guurta uxud uu kala ekaado mar walba waa la siyaadinaya oo lagugu daray marka rabbi subxaana wa tacaala macnaa tusakiihim siyaadada sadaqadii aad la baxday gaadhaysa iyo ay siyaadayso in laga wadona waa suurtagal wa tusakiihim in laga wado taskiyadu way ka xeel dheer tahay dahaarada tudahiruhum aada ku dahirayso wa tusakiihim aad ku nadiifinayso way kasii xeldheer tahay waa la dhihi karaa una ducee baa layihi nabiga sal ly slm u duceeyo markay sadaqada kuu keenaan u ducee waa inagii soo sheegnay rasuulku sal ly waslam kaana idaa uutiya bisadaqatin bisadaqati qawmin sallaa calayhim xadiis saxiixulmuslim nabiga haddii dad ay sadaqa u keenaan nabigu waa u ducayn jiray sal ly slm allahuma salli calayhim buu nabigu dhihi jiray sal ly slm saas ayib khud qaad buu nabigu sal waa la yihi subxana wa tacala khud qaad nabigu min amwaalihim xoolahooda xaqooda waxaad ka qaadaa sadaqatan zake ka qaad taasoo tudahiruhum aada ku dahirayso yacni aada bakhaylnimadana kaga dahirayso dembiyaday galeenna kaga dahirayso oo wa tusakiihim xoolahoodana aada ku barakaynayso yacni ay aada ugu siyaadinayso xoolo ugu siyaadayaan ama aada ku nadiifinayso tusakiihim aada ku nadiifinayso biha iyadood ku tarbiyanayso wasalli ducee calayhim dushooda u ducee maxaa yeelay ina salaataka ducadaadu sakanun xasilooni weeye lahum ayaga xasilooni uta yani markii ay u duceeyen nabigu sal lay slam qalbiga u degay markii sadaqadii uu keenay oo muraadkiisii loogu duceeyo qalbigiibaa u tegay oo wuu xasilaya saasay sakanun lahum khaasatan ducadii isku mid mehe ducadii nebi maxamed salawatu rabbi wasalam aley sakanun lahum wallahu alla samiicun midkii maqla maqal badan weeye ducadaada iyo baryadaada ilaahay waa maqlaa caliimun axwaasha addoommadana midkii ogaansho badan wey aayadan waa aayadday deliishadeen markuu nabigu geeriyooday sal lay waslam carab badan ayaa yani sakadii diiday qaarna wayba ridoobeen qaarna sakadii bay diiday oo sakada maxaad u diideen baa lay nebi maxamed baa siin jirta hade waxay yidhaahdeen nebi maxamed waxaa la yidhi tudahiruhum wa tusakiihim wasalli calayhim baa la yidhi abubakar haddaan sake u keenno hadde waxa weeyaan ina salaataka sakanun lahum baa la yidhi ducadii nabiga miyuu hayaabay ducadii nabigae sakanka ahayd ma hayaa maya way abubakar waa khaliifkii hadda mar haddaan ducadii sakanka ahayd meesha ayna ku jirin sadaqadu iyo sakadu nebi maxamed bay khaas ku ahayd hadduu dhintayna bas ma bixinayn abubakar sidiiq radi allahu canhu waa kii dhihi jiray ilaahay baan ku dhaartaye hadday ii diidaan xadhig yar oo ay siin jireen nebi maxamed sal ly slam hadday ii diidaan waa la dagaalamay maxaa yeelay sakada iyo salaada wax la kala qaaday maaha sidii ay nebi maxamed u bixin jireen waa inay u bixiyaan haddii kale waa la dagaalamay markii hore cumar iyo afaami waay arrinta markii dambena waa lala qaatay waa kuwii lala dagaalamay oo nimankii waxna la soo celiyey waxna waa la lahay wixii is adkeeyena waa la laayay waxna waa soo noqdeenoo waa toobad keeneen saas weyaan xaaladaa ilaahi subxana wa tacala abubakar uu ku badbaadiyey bahay oo khatar gashay sekadoo meesha ka bixi gaadhay macnaha alam yaclamuu ana allah huwa yaqbalu tawbata can cibaadihi waya'hudu sadaqaat wa ana allah huwa tawaabu raxiim alam yaclamuu miyaysan ogeyn ana allaha alle huwa isagu yaqbalu inuu aqbalo atawbata tawbada inuu aqbalo can cibaadihi addoommadiisa inuu ka aqbalo wayahudu inuu qaado asadaqaati sakooyinkana inuu qaado iyo sadaqooyinka inuu qaado miyaynan ogeyn wa ana allaha alle huwa isagu attawaabu inuu yahay midka toobad aqbalka badan alraxiimu oo naxariista badan miyaynan ogeyn miyaynan ogeyn addoommadu maxay u gaabinayaan oo ay arrinkan uga cagsidayaan sadaqada ah miyaynan ogeyn allah inuu toobadda aqbalo addoommadiisa ka toobad aqbalo iridda toobaddu inay u furantaha miyan ogeyn may toobad keenaan sadaqaadka inuu ilaahay addoommadiisa ka qaado oo u kobciyo u badiyo miyaynan la soconin may wax sadaqaystaan allah inuu yahay midka toobad aqbalka badan oo naxariista badan miyaynan ogeyn addoommada may ka faa'idaystaan jaarisyadan way macnaha fursadahan may ka faa'idaystaan alam yaclamuu miyaysan ogeyn ana allaha alle huwa isagu yaqbalu inuu aqbalo atawbata tawbada inuu aqbalo can cibaadihi addoommadiisa inuu ka aqbalo wayahudu inuu qaado asadaqaati sadaqooyinka inuu qaado addoommadiisa ka qaado wa ana allaha alle huwa isagu attawaabu inuu yahay midka tobad aqbalka badan alraxiimu ee naxariista badan soomay oga qul waxaad waqul waxaad tidhahdaa nabigu icmaluu camal fala icmaluu camal fala fasayara allahu alla wuu arki doonaa camalakum camalkiina wuu arki doonaa warasuuluhu rasuulkiisuna wuu arki doonaa wlmuminuuna muminiintuna way arki doonaan goobjoog baa loo noqon wasaturadduuna waa laydin celin doonaa ilaa caalimi lgaybi waxa qarsoon midka og washahaadati iyo waxa joogaba fayunabi'ukum markaasuu idin warrami bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyu idinka warramay macnaheedu waxa weeye waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waa dadkii waxaa la leeyahay bal waxaad ku dambaysaan waa la ogaan doonaay shaqaysta macnaha nin walba shaqadiisa wixii uu shaqaysaa ku talagalo waxaad ku dambaysaanna waa la ogaan doonaa allana waa ogaan doonaa rasuulkiisuna waa ogaan doonaa mu'miniintuna way arki doonaane bal camal faloo shaqaysta leh nin walba wixii laga arko unbaa berinta lagula dhaqmi doonaa taa macnaheedu waxa weeyaan oo laleeyahay yacni addoonka ilaa aada khaatimadiisi iyo wuxuu ku dambeeye ogaato waxba yuusan camalkiisu ku xajargelin saas sugayaa rasuulkeedii markuu yimaadana wuu ku markaasi waxbaha qariibsan yacni ruuxu waxaa laga yaabaa intuu dadaal badan yahay gadaal dambe walciyaadu billah inay khaatimada ka xumaato soo suurtagal ma marka bal waxaad ku dambaysaan baa la ogaan doonaayo shaqeeya inama yani waxa wey inama alumuuru bilkhawaatim arrimuhu waa khaatimada ruuxu markii noloshiisu gebageba tahay wuxuu ku dambeeyey iyo camalka uu ku dhintay wax ku xidhan yihiin oo hawsha ku xidhantay dadna ilaahay khaatimo wanaagsan buu ugu xidhaa qaarna khaatimadaa ka xumaata marka waydinkaasa shaqaysta le waqul icmaluu qul waxaa dhadaa nebiyow icmaluu camal fala fasayara allahu alla wuu arki doonaa camalakum camalkiina wuu arki doonaa warasuulu rasuulkiisuna wuu arki doonaa wlmu'minuuna mu'miniintuna way arki doonaan wasaturadduuna waana laydin celin doonaa markaad dhibataan ilaa caalimi lgaybi waxa maqan midka ogsoon washahaadati iyo waxa joogay xaadirka aba oo fa yunabi'ukum markaasuu idiin warrami bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya waxaad samaynayseen hadduu khayr yahay hadduu shar yahayba abaalkiisaad helaysaan waakharuuna murjawna limri illahi ima yucadibhum wa ima yatuubu calayhim wallahu caliimun xakim waakharuuna kuwo kalena murjawna wa minhum waxaa ka mid a aakharuuna kuwo kale kuwaasoo murjawna la dib dhigay dib loo dhigay liamri illahi arrinka ilaahay loo dib dhigay imaa yucadibuhum inuu cadaabo alleh iyo wa imaa yatuubu inuu ka toobad aqbalo calayhim dushooda labadaba isaga khiyaaro wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan weeye xakiimun oo xikmadu saaxiibku qolo kale waa kuwan kuwaasi waxay ahayd kuwa arrintooda la dibdhigay oo dadka intiisii kale laga dibdhigay oon arrintooda go-aan laga gaadhin oo laga soo jeedinin laakiin layidhi bal waa bal waa laydinkaadi idinka waxaa loo badan yahay inay aayaddan loola jeedo raggii saxaabada ahaa ee saddexda ahaa ee iyagu daacadda ahaa ee macnaha waxa weeyaan dagaalkii tabuug ka hadhay sheekadooduna inoogu imaan doonto darsigeenna berrinta haddii allayno wa cala alhalaathati aladiina khullifuu halkaas nimanka ku imaan doono warkooda kuwaa in laga wado oo waxay ahayd ayagu dad ahlul iimaan ay ahaayeen munaafiqiin ma ahayen laakiin adduunyaa waxoogaa isu bishay oo daraaddeed bay dagaalkii uga hadheen markuu nebigu soo laabtay sal alla alay waslam iyagu run bay sheegeen been mayna ku cudur daaranin markay run sheegeenna nebigu wuxuu ku yidhi idinka arrinkiina bal intuu ilaahay ka xukumaya iska taga konton beri waa kuwii maqnaa oo dadka laga gooyey yaa lala hadlin xaasaskiina ka fogaada konton beri markay u dhamaataa toobadoodii soo degtay oo ilaahay subxana wa tacala ka toobad aqbalay marka dad munaafiqiintii kale ee lalahaa balkaca iska taga idinku laguma darina arrinkooda ayaga waa la dibdhigay oo dib baa laga laga keenay xukunkiisa marka kuwo noocaasina waa ka mid buu rabbi yihi subxana wa tacala wa aakharuuna kuwo kalaa ka mid a oo murjawna dib loo dhigay liamri illaahi amarka ilaahay dartii loogu dib loo dibdhigay ama liamri illaahi amarka ilaahay arrinkiisa loo dibdhigay oo rabbi lala su yani waxa weye intuu rabbi waxyi ka soo dejinayo loo dibdhigay imaa yucadibuhu marka labada raggaa saddexda muraaratu bnu rabiic iyo yani ninkii la odhan jiray hilaal ibnu umaya iyo kacb ibn malik bay ahaayeen imaa yucadibuhum inuu alla cadaabo wa imaa yatuubu iyo inuu ka toobad aqbalo calayhim dushooda labadaba khiyaar buu leeyahy ilahay waa ka toobad aqbalay subxana wa tacala wallahu allana caliimun midkii cilmi badan wey xakiimun oo xikmadu saaxiib waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin waladiina kuwa wa minhum ba halkaa iyada lagu jira wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid a man cid ayaa wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid a aladiina kuwii ayaa ka mid a ittakhaduu samaystay masjidan masaajid samaystay diraaran dhibid darteed dhibid inay mu'miniinta dhibaan daraaddeed ba u samaysteen wa kufran iyo gaalnimo daraaddeed ba u samaysteen wa tafriiqan iyo kala geyn kala bixin iyo kala geyn darteed bayna almu'miniina mu'miniinta dhexeeda ay kala geynayaan iyo wa irsaadan cimilogelid darteed gabaad dartii niman cid ay cimalo gelinayaan xaaraba allaha alla la dagaalamay wa rasuuluhu rasuulkiisa la dagaalamay min qablu horaan waxay gabaad uga dhigayaan iyo cimilgal ciddii hadda ka hor ilaahay rasuulkiisa la dagaalamay walayaxlifunna walle way dhaarana way dhaaran waxay ku dhaaranayaan in aradnaa maanaan doonin ila alxusnaa tii wanaagga badnayd mooye wanaaggun baan ujeednay bay ku dhaaran doonaan wallahu allana yashhadu markhaati buu ka yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin tani waa cayar waxay kusoo degeen baa laleeyahay aayadaha aimada salafku waxay u badan yihiin nin la odhan jiray abu caamir alraahib markii dambena loo bixiyey abu caamir alfasiq nin wuxuu ahaa ka dhashay qabiilka reer khasraj nin oday oo magaalada madiine odayaasheeda ka midna wuu ah raggii diinta nasaarada qaatay islaamka ka horna wuu ah nebi maxamed markuu magaalada madiine yimid raggii isku dayey inuu ka hortago ayuu ah markii la derderay oo waxba ka qaban waayey nebiga dacwadiisa dadkiina maalinba maalintuna ay soo badanayaan buu magaaladii madiine ka cararay markuu tegey reer quraysheed buu ku biiray dagaal wuxuu soo abaabulay dagaalkii uxud raggii soo abaabulay buu ka mid ah isagoo reer quraysheed la socda buu dagaalkii uxud ka soo qayb galay reerkii uu ka dhashay reer khasraj ahaa baa markii dagaalka laysu sabtay waxay leeyihin ayuu la hadloo wuxuu yihi waryaada waryaada soo odaygiinii ma ahayn war ninkan aada dabada ku wadataan iska daaya oo meesha iskaga soo taga markaasaa waxay yidhaahdeen war balaaya kugu dhacday waxba ma sheegayside riddada iyo gaalnimada kasoo noqo oo kaalay nabiga rume markaasaa wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay reerkaygii waa la iiga dambeeyey walle waa la iiga kiin dambeeyey wixii aan idinku ogaa waxaan ahayn baa idinku dhacay ninkii adiga war murtidii markii dagaalkii uxud dhammaaday nabiguna xoogaysay sal alay slam maalin maalinta ka dambaysa uu sii xoogaysanayay uu cararay jasiiradoo dhan intuu ka cararay buu wuxuu u galay ninkii la odhan jiray hiriqla oo boqorka u ahaa furus waxaa dhila ruom ayuu u galay ninkaa markuu u tegey ayaa wuxuu ku yidhi niyahow waa nala qabsaday nin noo yimid baa waddankiiba naga furtay waxaan kaa codsanayaa inaad ciidamo i siiso aan magaaladii madiina dib ugu qabso hiriqla wuu soo dhaweeyey wuxuu yihi bal iska joog waa waxoogaa u carab laalaadiyey marka xaalku sidaas yahay buu waraaqa soo diray abu camr oo uu leeyahay raggii madiine uu ku ogaayey is-ogaayeena munaafiqiinta ahaa yuu waraaq usoo diro wuxuu yidhi wuxuu leeyahay war waan soo socda ciidamo fara badan oo reer ruumana waan soo wataa ee waxaad samaysaan wax diyaargaroobana talabaadna saldhiggii aan ka duuli lahaa iisii sameeya meeshii ciidamada aan dejin lahaa iisii sameeya talabaadna diyaargarooba oo idinkoo heegan ku jira aan imaada magaalada munaafiqiintii marka waxay sameeyeen inay dhisaan masaajid bay dhisaan waxay masaajid ku magacaabeen masaajidka quba meeshuu ka dhisan yahay agtiisa ayay wax masaajid magiciile bay ka taageen masaajid ahaan wey magac masaajid buu wataa weliba waxay yidhaahdeen war masaajidkii qubaaba kan eh maxaad masaajidkan uga garbisteen marka la yidhi waxay yidhahdeen maya waxaa jira dad aan gaari karin masaajidka quba uu ka fogay dadka dumarka iyo dadka maaragtay naafadaha iyo dad waxaa jira habeenka qabowgu jireen macnaha la socon karin iyo xilliga mugdiga roobabka iyo xiliyadan aan ku tukanayna maarata waa masaajid xaafadeed wey ha mushkilo male nabiga u yimaadeen sal lay slam intuusan tabuuq u bixin markaasuu yidhi nebi allow hadda waxaan rabnaa masaajidkii inaad noood tagto bal kusoo tukato bal masaajidkii lasoo furo nabigu sal lay slam wuxu bal hadda duulaan baan u socdaay bal markaas soo noqda inoo ahaato markuu dagaalkii tabuuq ka soo noqday nabigu sal lay slam dhexda kusoo jiro bay aayadaha soo degay aayadahana soo degay masaajidkii iyo xaalkiisii lagaga warramayo rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala munaafiqiinta waxaa ka mid a niman samaystay masaajid yacni dhibid maxay masaajidka u sameeyeen inay mu'miniinta dhibaan darteed bay u sameeyeen gaalnimo iyo kufri dartii bay u sameeyeen inay dadka mu'miniinta qaydiyaan oo beddelkay hal masaajid ku wada tukanayeen ay qaydiyaan wa tafriiqan bayna almu'miniin darteed bay u sameeyeen nin hadda ka hor ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamayna gabaad bay uga dhigayaan soo maarta yaa waay ninkaas waa abu caamir ilfaasiq wey ninkii iyo ciidamadu soo watay bay gabaad uga dhigayaan wairsaadan liman xaaraba allaha warasuulahu ma ilahay ba wax ka qarinaya subxana watacala marka waxaa lay nabiga sal lay wasalam way dhaaran doonaan markaad u tagtaan oo tidhaahdaan war waxan maxaad meesha ilaahay baan ku dhaaranay anagu wanaagdoon baan masaajidlis muxuu dhib oo leey oo ceeb wanaagdoon baan ahaynoo dadka maatada iyo dadka rafaatana iyo dadka aan tegi karin masaajidka qubaa iyo anagu waan xaalad wanaagsan baan ku shaqaynay wax dhiba maanaan wadi saasay ku dhaaran doonaan bar rabbi subxana watacala ilaahayna wuxuu ka markhaati kacayaa inay beenaanlayaal yihiin oo ujeedooyin kale wateen oo dan kale masaajidka ka lahaayeen masjidu diraar masaajidka la baxay way masaajidkaas kadibna nabigu sal lay slam rag buu u diray waa lasoo dumiyey ayagoo indhahoodu shan yihiin oo daawanaya baa masaajidka la dumiyey ila masaajid maaha waxani masaajid munaafiq dhisma masaajid ah oo haddana uu inuu muslimiinta ku dhiba doona kufri iyo gaalnimo uu macnaha ku asaasa maaha masaajid maaha waa lasoo dumi ayib aayaddu marka aayaadku taasay ka hadlayaan waladiina kuwa ittakhaduu samaysta masjidan masaajid samaysta diraaran dhibid daraaddeed u samaystay maxay u samaysteen inay mumin inay dhibaan dhib daraaddi bay u samaysteen wa kufran iyo gaalnimo daraaddeed bay u samaysteen kufri inay meeshan ka aasaasaan wa tafriiqan iyo kala geyn daraaddeed bayna almu'miniina mu'miniinta dhexeeda la kala geeyo mu'miniinta in la qaybiyo marka waxaa laga taabeeya mu'miniintu hal masaajid intay ku wada tukan karaan masaajid in laga garab taagaayo sharcan ma banaano haddii masaajidkaasi ku filan yahay waa inaan masaajid laga garbiso haddii masaajidkaasi ku cidhiidhiyamo masaajid ha loo dhiso maxaa yeelay wada joogidda iyo wada tukashada iyo jamaacada faraha badan buu ajirkuna ku badanaya saas maana laakiin haddii meel walba mawlac yar ha mawlac yar haddii meel walba laga taago oo laga dhiso masaajid dadkii ku filanna la heli karaayo waa masle qalad qaybin waay muminiinta la qaybinaya macna masladaasi macnaha in lagu barama laga mara xilliga cidhiidhigu jiroon meel la waayo waa sax laakiin haddii hal masjid oo dadka ku filan la heli karo waa in masaajidkaa la wada yimaado saas macana wa tafriiqan iyo kala geen inay kala fog yihiin mooye xaafadaha kala fog waa loo dhisi karaa wa tafriiqan iyo kala bixin bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda la kala bixiyo la kala geeyo oo la qaybiyo wa irsaadan iyo cimilgelin darteed liman cid la cimilgelin cimilgelinta hadda kahor baan soo sharxnayo meel gabaad ah gabashada lagugu gabadalida marka irsaadan waa gabaad liman cid bay cimil gelinayaan oo gabaad uga dhigayaan xaarab allaha alla la dagaalamay wa rasuula rasuulkiisa min qabli qoraan waa ninkii aan soo sheegnay walayaxlifunna walle way dhaaran doonaan oo dhaaran doonaan in aradnaa maa aradnaa maanaan doonin ila alxusnaa wanaag mooyaan xaalad wanaagsan way wax kale maanaan doonin bay ku dhaaran doonaan midda ugu wanaag badan wallahu allana yashhadu wuxuu ka markhaati kacayaa inahum yagu lakaadibuuna beenalayaal inay nabiga sal lay slam masaajidkii loogu yeedhay ee layihi balkaale nebi maxamed baan ku tukaday bay doonaya in marmarsood ka dhigtaan nebigow kaale loogu tuko donta ilaana ma taqaana saxaabadii iyo ummaddu waxay jeceshay nebi maxamed baan ku tukaday masaajidku inuu quman yahay baa laga qaaday saas daraaddeed waxay rabaan tukashadaa nebiga inay dadka ku khaldaan nebiga sal lay slam waxaa lagu yidhi laa taqum ha istaagin fiihi masaajidkaa dhexdiisa abadan weligaa ha istaagin baa salaad ha u tegi la masjidun maxaa yeelay la masjidun masaajid oo usisa la aasaasay cala taqwa alla kacabsi dushii lagu aasaasay min awali yawmin maalinkii ugu horreysay ayaa axaqu mudnaan badan an taquuma inaa istaagta fiihi dhexdiisa isagaa mudan fiihi waxaa ahaaday masaajidkaa dhexdiisa kaas taqwada lagu aasaasay dhexdiisa waxaa ahaaday rijaalun rag raggaasoo yuxibuuna jecel an yatataharuu inay isnadiifiyaan wallahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almutahiriina kuwa isnadiifiyuu jecel yahay alla subxana watacala istahira afaman cidda arrintii waa lasii daba joogaa afaman cidda asasa aasaasay bunyaanahu dhistiisa dhismihiisa ruuxa ku aasaasa calaa taqwa alla kacabsi dusheed oo minallahi xagga alla ka ahaatay iyo wa ridwaanin rida rido ilaahay iyo cabsidiisa ruuxa gurigiisa iyo dhismihiisa ku aasaasay khayrun miyaa khayr badan am amase man cid miyaa khayr badan asasa aasaasay bunyaanahu dhismihiisa calaa shafaa jurufin gebi qarki haarin kaasoo dhacaya gebi dumayoo dildilaacayba ninka dhismihiisa dul saaray oo fanhaara uu la dhacay oo la dumay bihi isaga fii naari jahannama naarta jahannama dhexdeeda uu kula dumay wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmka alaalimiina ee aalimiinta alla ma hanuuniyo aley ha istaagin baa lili marnaba masaajidkaa dhexdiisa hatagin masaajid munaafiq dhistay baa nabiga la yidhi sal alay waslam lamasjidun usisa cala taqwa waxaa la yidhi masaajidkaasi munaafiqiintu dhisteen kaa haa istaagin baa layidhi masaajidka lagu dhisay cabsida ilaahay maalinkii u horreysay madiina masaajidkaasaa ka mudan oo xaq uga leh inaad isdhex taagtaa lay nabiga sal lay slam masaajidkaasi waa kay masaajidkaasi axaadiista marka loo laabtay aathaarta salafka labada masjid masjidu masaajidkii nebiga oo ku yaalay magaalada madiine dhexdeeda inuu yahay waa suurtagal masaajidkii qubaa ee nebigu magaalada markuu soo galay maalinkii ugu horreysay meeshaa laga aasaasayna inuu yahay baa suurtagal ah labadaba adli iyo nusuus baa kusoo aroortay labadaba isma diidayso masaajidka nebiguna waa masaajidkii magaalada madiina laga aasaasay min awali yawmin masaajidka qubana waa masaajidkii laga aasaasay min awali yawmin ma diidayso laakiin siyaaqa marka la fiiriyo waxaa laga fahmayaa oo ay u badan tahay inuu yahay masjidu quba axaadiis sariixaasi soo aroortay oo odhanaysa masjidii haada waa masaajidkaygan uu nabigu yuri sal lay slam marka isaguna waa noqon karaa kan kale qubana waa noqon karaa macna saas wa masaajidkaa taqwada ilahay lagu aasaasay masaajidka quba waa masaajidkuu nabigu yuri sal lay wasalam yani salaam lagu tukadaayo waxay ka dhigan tahay ka cumratin bay ka dhigan tahay bu nabig sal lay slam nabiguna usbuuc walba uu siyaara jiray waa tegi jiray masaajidka quba saas way macana ayib saas daraadeed magaalada madiina haddaad tagtaan ha kasoo tegin ilaa ad quba soo siyaarataan yani awalu masjidin usisa cala taqwa masaajid salaada hal salaadood ku tukatay cumro adoo gutoo kale ka dhigan tahay sida xadiiska nabiga ku sugan salawatu rabbi wasalam caleyh masaajidka waxaa lagu ammaanay waxaa ku dhex sugan rag isdahira ilahayna inta isdhahartuu jecel xadiidka sugani wuxuu yahay sunanka kusoo arooray reer nimankii reer quba masaajidka quba raggiisii ayaa loo tego waxaa la yidhi war ilaahay waa idin ammaanayaa maxaad samaysaan inaad isdahirtaan baa laydinku ammaanay markaasaa waxay yidhaahdeen waxaanu samaynaa biyaanu ku istijaysanaa qoyskii reer yahuudeed ee nala soo degay baa waxaan ka barannay markii musqusha la galo in biyo lagu istijoodo oo saxaradii kaadada biyo layskaga dhao saasaan yeellaabay dhah marka waa midaasaa la yidhi midda ilahay idinku ammaanaya fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu lmutahiriin riwaayo kalaa jirto odhanaysa markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen intaanu dhagax isticmaashono oon iska tirno horta saxaradiiyo kaadida intaan iska tirno markaan ingejinno kadib baanu biyo ka raacinaa riwaayadaasi ma sugna waa daciif riwaayada sugani waxa weeyaan inay yidhaahdeen biyaanu isku dhaqnaayoo isticmaalaa inaad biyo isticmaashona waad heli karta inaad waraaqo iyo ama dhagax isticmaashood ku isjeysatana waad heli kartaa adoo biyihii heli karaa laakiin midda la ammaanayo waa biyaha isticmaalkooda way macana dhagaxna waad ku gaabsan kartaa iyadana axaadiista nabiga sal lay slam iyo nusuusta sugaysa macana ayib waxaa la yidhi marka labada masjid sida ay yihiin baa tusaale laga bixiyey war masaajid dhismo alla cabsidiisa iyo ridihiisa lagu dul dhisay oo ninkii dhisahayey ilaahay dartii iyo ridihiisa raadi iyo cabsidiisa qasadkiisu uu ahaa iyo dhismo lagu dul dhisay derbi dumahaya qarhkiisa oo uu la dumay oo naarta jahannama kula dhacay labadaa dhismo ma isku mid ba may derbi dildilaacay oo jaa siiba dumahayo sii socda ninkii dhismo ku istaajiyey oo dushiisa dhisay ninkaasi ma waxbaa usii jira maba sii jirina markiiba waa la dhacay hadduu dhacayna dhulka kuma dhicina naartii jahanamuu la galay war labadaa dhismo ma isku midba maya isku midna waxaa khayr badan yacni dhismahan ilaahay dartii lagu aasaasay ribo ilaahay lagu aasaasay raalligelin ilaahay lagu aasaasay waa masjidu quba ama masjidu nabiy sal lay sl lakin munaafiqu masaajidku dhisay naarta jahanamuu idinkula dhici doonaa iska jira maana waa dumahayaa hadduu dumana naarta jahanamuu idinkula dhicin ka carara wey macana munaafiqiinta masaajidooda wuxuu rabbi yihi subxana wa tacala laa taqum ha istaagin nebiyow fiihi masaajidkaa dhexdiisa ha istaagin abadan weliga lamasjidun masaajidkaasoo usisa la aasaaso cala taqwa alla kacabsi dushiisa lagu aasaaso min awali yawmin maalinkii u horreeye madiina ayaa axaqu mudnaan badan an taquuma inaad istaagto fiihi dhexdiisa fiihi masaajidkaa dhexdiisa waxaa ku sugan rijaalun rag oo yuxibuuna jecel an yatataharuu inay isdahiraan wallahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almutahiriina kuwa isdahira saas ilaa masaajidka dadkiisa fadli wuxuu masaajidku ku yeeshaa oo ka mida fadiilooyinka u yeesho dadkiisa toosnaantooda hadday m masaajidka dadka toosan ku tukadaan oo dad toosani gacanta ku hayaan oo dad toosani dhiseen iyo dad qalloocsan masaajidka dhiseen isku mid maa dadka masaajidka ku tukada ehelka u ah toosnaantoodu ammaan bay masaajidka u tahay saas maana afaman cidda asasa asaasta bunyaanahu dhismihiisa calaa taqwa alla kacabsi dushiisa iyo alla kacabsi oo min allahi alla xaggii ka ahaatay iyo wa ridwaanin rido dushiisa rido ilaahay dushiisa cidda ku aasaastay khayrun miyaa khayr badan am amase man cid miyaa khayr badan asasa aasaasay bunyaanahu dhismihiisa calaa shafaa jurufin gedid qarkiisa shafaagu waa qarka jurufinna waa darbiga waa macnaa waxa gebigo gebi qarkii dushiisa ku dhisay oo ku aasaasay gebigaasoo haarin dumaya oo dhacay oo tanhaara uu la dhacay bihi isaga oo uu la dumay fii naari jahanama naarta jahanama dhexdeeda uu kula dumo kula dhacay wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmka avaalimiina ee vaalimiinta laa yazaalu zuuli maayo bunyaanuhum dhismahood alladii dhismahaasoo banow ay dhiseen riibatan shaki inuu yahay ka zuuli maayo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan ilaa an taqataca inay googo'do mooyaane quluubuhum qalbiyadoodu inay googo'do mooyaane wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan wey xikmu xakiimun oo xikmadu saaxiib tani waxa weeye dhismahan ay dhiseen shaki qalbigooda ku jira inuu yahay ka zuuli maayo saas maana shaki iyo dareen ilaa ay qulubtoodu ka gogo'do yacni markii hore ayna dhisinna ilaa waxa weeyaan ninka khaldan khaladkaaga un goormaa l talo goormaa lagu qaban doonaa unbaa qalbigiisa ku jirta talo goormaa khaladka inta lagugu ogaado khaladkaagu soo bixi doonaa shaki iyo marka waxaa ku jira dareen intii la dumiyey masaajidka kadibna dareen iyo waxay qaadeen walbahaar iyo murug qalbigoodana arrintaasi ka zuuli mayso ilaa qulubtoodu googo'do oo say u googo'aysaa ama geeri ay dhintaan ay ku googo'do ama seef lagu googo'yo la laayo intay adduunka ku nool yihiin masaajidkii sidaa ahaa dareenkay ka qaadeen iyo shakigay ka qaadeen dareenkaa iyo shakigaasi qalbigooda ka bixi maayo ilaa qalbigoodu ka gogo-ayay ka dhimanayaan saasuu rabbi lehy subxana watacala laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhismahood alladii dhismahaasoo banow ay dhiseen riibatan dareen iyo shaki inu yahy oo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdeeda ku sugan ilaa an taqataca inay gogo'daba mooye quluubum qalbiyadoodu inay gogo-aan mooye wallahu allana caliimun midkii cilmi badan wey xakiimun oo falsa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum ina allaha alle ishtaraa wuu iibsaday min almuminiina muminiinta xaggooda wuxuu ka gatay anfusahum nafafyaalkoodu ka iibsay wa amwaalahum iyo xoolahooda bianna lahum inay u sugnaatay inay leeyihiin aljannata janno inay leeyihiin buu kaga gatay yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili illahi jidka ilahi bay ku dagaalamayaan fayaqtuluuna markaasay laynayaan gaalada wayuqtaluuna ayagana waa la dili wacdan yabahu wacdan yabo xaalo uu yahay ama wacadda alla wuu yaboohay wacdan yabo oo calayhi dushiisa ahaad xaqan yaboohaasoo xaq oo sugan fi tawraati tawraat dhexdeeda ku sugan walinjiili iyo injiil iyo walqur'aani qur-aanka dhexdiisa ku sugan waman awfaa yaa oofin badan bicahdihi ballankiisa min allahi alla xaggiisa yaa ka oofin badan ma cid ilaahay ballanka ka fiican baa jirta ee fastabshiruu marka bishaaraysta bibaycikum yani gadi gadidtiina gaditaankiina iyo iibkiina ku bishaaraysta alladii midkaasoo baayactum aada la baayactanteen bihi isaga allaha alla aada kula baayactanteen beeca ilaahay aada la gasheen arrinkaa ku bishaaraysa wadalika kaasi huwa isagu alfawzu limaan weeye alcadiimu oo weyn halkan waa tirtirsi laysku tirtirsayo jihaad iyo dagaalka laysku tirtirsanayo alla subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay ruuxa jidkiisa ku dagaalamay muminka sidiisaba muminka sidiisaba ilaahay naftiisa iyo xoolihiisu ka gatay xoolahaaga iyo naftaada ilahay baad ka gaday maxaad kaga gadatay jannaad kaga gadatay saas naftaadu waa lacagtaad bixisay xoolahaagu waa lacagtaad bixisay badeecada aad ku gadatay maxay tahay waa jannada ilahay cidd aad wax kala gadateena yihi alla way subxana wa tacala ilaahay adigana isagaa ku leh xoolahaagana isagaa jannadana isagaa waxa dhan ba isagaa isla leh laakiin waxaa lagaaga dhigayaa ruux ilaahay gorgorta la galay heshiis la galay ay wax gala gateen oo asaguna wax dhiibay isagana wax la siiyey saasoo kalea lagaa dhigaya adaa lagu sharfaya magac iyo qiimaa lagu yeelayaa ruux rabbigii wax la iibsaday oo iib iyo beec la galay ma wax saalan ba saas maana rabbigaabaad wax ka iibsatay ayib wixii aada iibsatay waxaad heli kartaa wixii adiga xaggaaga laga rabay markuu kaa baxo haddaad nin wax ka gadato walilaahi masalul acla nin haddaad shay ka gado baabuur ka gadato baabuurkii waxaad heli kartaa uun soomaha markaad lacagtii bixiso sooma haddaad lacagtii haysatoy kaa bixi weydo baabuurkii melaysa ma baabuur helmaysa garna umalayn baabuurkii lagu sii maxaa yeelay shaygii lagaaga badashay baad ku dhaganta oo lagaa fujin laaya sooma ayib ilaahay jannaa xaggiisa ka imaanaysa xaggaagana xoolihiiyo naf baa ka imaanaya xoolihii iyo naftii haddaad isku dhajiso shee janno ku heli marka ya badeecadaad wax badeecadii waa kale lacagtii bix lacagtii waa diiday soomaa badeecadiina mali waa la sii faafiyey waxaa la yidhi ruuxa mu'minka jidka ilaahay bay ku dagaalamayaan markaasay gaalada laynayaan ayagana waa la dilayaa sidaasuu ilaahay naftoodii xoolahooda kaga gadanay wa arrinkaasina waa yabaha alla uu yaboohay xaq oo sugan tawraad iyo injiil iyo qur-aankaba waa ku yimaadeen kutubtii samaawiga ugu waaweynay ballanqaadkaasi waa ku wada yimid beeca iyo iibka iyo ballanqaadkaasi tawreedna waa ku yaalay injiilna waa ku yaalay qur-aankana waabaka waa ku yaalla macna saasaa la leeyahy ayib ballan hadduu yahay oo arrinkaasi ballan adiga rabbi idin dhex maray uu yahay ma cid ilaahay ballan ballanta inuu ka baxo looga cabsanaya maya waman awfaa bicahdihi min allah ilaahay yaa ballanta oofinteeda kaga fiican ma jirto ballantu way sugan tahay allana xaggiisa lagama filayo ballanta inuu ka baxo marka hadday sidaas tahay ilaahay subxaana watacaala iibka aada la gasheen iyo baayactanka aada la baayactanteen iyo heshiiska aada la heshiiseen iyo ballanta aada la gasheen bishaaraysta marka ku farxa inaad ku faraxdaan baa la doonaya xaggiinana wixii jiray aada soo dhiibtaan ti ilahay si aad u heshaan subxana watacala saas wey marka nafta ha isku dhajin haddii lagu baahdo oo rabbi subxaana wa tacaala diintiisu ku baahata naftaada ha ku baqaynin janno helimaysi haddii xoolahaaga loo baahdo diintu u baahatana rabbi baad ka gadatay ha isku dhajinin waa lagaa leeyahay ha isku dhajinina xoolaha bi oo diin ilaahay ku garab istaag oo khayrka ku garab istaag ila waxbaad ku gadatay haddaad janno doonayso saasaa rabbi subxana wa tacala ina baraya ina allaha alla ishtaraa waa iibsaday min almu'miniina mu'miniinta xaggooda wuxuu ka iibsaday anfusahum nafyaalkooda iyo wa amwaalahum xoolahooda bianna lahum inay leeyihiin buu kaga iibsaday aljannata jannada inay leeyihiin yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili ilahi jidka ilahay bay ku dagaalamayaan fayaqtuluuna markaasay dilayaan gaalada wayuqtaluuna ayagana waa la dili way laynayaan ayagana waa la dilaya wacdan wacda wuu yabohay alle arrinkaa wacdan yabo kaasoo calayhi dushiisa xaqan midkaasoo sugan haabit ahoo sugan oo shaki uusan ku jir kaasoo fi tawraati tawraat dhexdeeda ahday ama xaqan sugan fi tawraati tawraat dhexdeeda ku sugan walinjiili iyo injiil iyo walqur'aani qur-aanka dhexdiisa ku sugan yahy yani arrinkaasi halkaasoo dhan buu ku sugan yahay wacdiga iyo yabohaas iyo ballanqaadkaas waman awfaa yaa oofin badan bicahdihi ballankiisa min allahi ilahay yaa ka oofin badan fastabshiruu bishaaraysta oo ku farxa wey bibaycikum beeciina alladii kaasoo baayactum aada la baayactanteen bihi isaga allaha alla aad kula baayactanteen beeca ilaahay aada la gasheen ku farxo oo ku dadaala inaad fulisaan wadalika kaasi huwa isaga ayaa alfawzu liibaana alcadiimu oo weyn attaa'ibuuna dadkaa ilaahay wax ka iibsaday tilmaamay leeyihi attaa'ibuuna hum iyagu attaa'ibuuna waa kuwa soo noqda oo dembiga ka soo laaba alcaabiduuna oo alla caabuda alxaamiduuna oo rabbigooda mahadiya alsaa'ixuuna oo sooma alraakicuuna rukuuca alsaajiduuna sujuuda alaamiruuna amra bilmacruufi shayga wanaagiisa la yaqaano amra wannaahuuna iyo kuwa reeba cani ilmunkari shayga la inkiray oo shareecadu diidayna way reebaan waalxaafiduuna kuwa xifdiya lixuduudi illahi ilahay sawdinihiisa iyo xuduuddiisana xifdiya wabashir bishaaree nebiyow almuminiina muminiinta u bishaare tilmaamahay leeyihin ofis darsiga waxaa layna baraya ninka ilaahay wax la iibsaday nin walba maaha dad badan oo sheegatooyina oo nin walba kuleeyahay jihaad baan ku jiraa fii sabiili illahi weyi kii qabiilka difaacaya wuxuu kuleeyahay mujaahid baan ah dhiigga islaamka kii daaminaya waa mujaahid kii intuu islaamka qeybkii ka reebay culimo oo dhan cunay oo dadkii eber ka dhigay goortii lagu soo jeedsadoo nafta uu yaabo wuxuu leeyahay jihaadbaan ku jiraaya kaale ila gala dagaal war mujaahidka ilaahay wax ka gatay oo wax ka iibsaday waa ka attaa'ibuuna hadday dembi galaan way ka soo noqdaan way caabudaan oo rabbi cibaadadiisay badiyaan oo lagu yaqaanaa ilaahay nicmooyinkuu siiyey way ku ammaanaan oo way u mahad celiyaan way soomaan oo waa dad soonka waajibkiisa iyo sunnadiisa la yimaada way tukadaan oo rukuucdiiyo sujuudday badiyaan khayrkay dadka ugu yeedhaan oo diintay u adeegaan xumaanta ilaahay necab yahayna way la dagaalamaan xuduudda shareecadana way ilaaliyaan oo sowdimada shareecada kama gudbaan faraa'idda iyo waajibaadkana way gutaan wixii ilaahay ka xaaraameeyeyna uma gudbaan kuwa kuwa wey kuwa mu'miniinta ilaahay beeca la galaya u bishaare baa nabiga yiri sal ly sl awey marka wadaniinti wadani aan ilaahay aqoonin oon diin aqoonin mujaahid maaha qabiilayste dadka dhiigoodii bannaystay iyo xoolihiisuna mujaahid ma ah nin madaxa oo intuu islaamka eber ka dhigay goortii lagu yimid oo cadow ka xoog badan ku yimid mujaahid baan hayidna mujaahid maaha war tilmaamahana looga baahan yahay inaan qaadanno aan garanno yaa mujaahido ilaahay beeca la galay yaasuu yahay dadka la gel in layna khaldo mar walba layna maskax wareeriyo oo maalin walba nin uu hasha inagu kacsado maalin walba ratiga laynagu kacsado mid dalla intuu inoo yimaado uu ina kacayso oo waxa dan inoogu jiri maalin walba laynagu geliyo yani labada waxaa la rabaa inaad miisaan haysato ruux miisaanka ku kalsoonna aad tahay miisaankaana aad ku kala saarto maxaa saxa maxaase khaldan haddaad wax garanayso tilmaamahan haysato ninkii dhawaaqaba waxaad dhihi dhawaaqiisa bal ninkaas muxuu yahy warkiisa haddaad hesho aayadahan oo nool noqo taa'ibuuna caabiduuna warinkan bal iga warrama sidan maya maya waa khaa'in khaa'in way dadkaas irmadi haddaad tilmaamahan ka hesho waa ninkii ilaahay wax ka gata ha ku darmo oo kooxdiisa ka mid noqo wax la qabo saasaa la doonaya lakin inayna khaldama ha qabqablayaashii waddanka burburiya dadka laayay maxay dadka ku dagaalgeliyeen mujaahidiintii ree hebel baad maqlaysa mujaahidiintii ree war mujaahid maaha khaa'inka waddanka gatay ee dadka dhameeyey ee dhulka cunay ee intaasoo kun aakhara u diray gaaladana gacanka saar kale ehe la shaqaystaay isagii inta la socota weligood mujaahid noqon maayo maanta mujaahid iskaba dhaafa marka adiga yaan shacaaraadkan iyo waxaa lagugu sirina xaqiiqada inaad uga tala doonay attaa'ibuuna weeye dadka jihaadaay dadka ilahay wax la gatay mu'miniinta ee iibka la galay jannada ka iibsaday hum iyagu attaa'ibuuna kuwa noqda wey dembigay galeen waa ka soo noqdaane kuwa madax adeegaan dunuubta alcaabiduuna kuwa caabudo weye allah subxaana wa tacala cibaadadu waa tiir muhim ah oo rasuulka sal alay slam iyo saxaabadiisa markay maka joogeen darsiga ugu muhiimsane la soo siiyey wuxuu ahaa waa cibaadada daacada ilahay inuu nuxu ku dadaalo alxaamiduuna kuwa mahadiyo wey oo ilaahay bay mahadiyaan nicmooyinka ilaahay u galay bay qirsan yihiin markaasay ilaahay ku ammaanaan ay u mahad celiyaan kamaalka ilahayna waa rumaysay assaa'ixuuna kuwa sooma wey sooma oo waajibka soonka guta sunankiisana ku dadaala wey alraakicuuna kuwa rukuuca assaajiduuna ee sujuuda wey waa salaad labadii tiire ugu muhiimsanaa waa lasoo qaaday alaamiruuna kuwa amro wey bilmacruufi shayga wanaagiisa la yaqaano wannaahuuna iyo kuwa reeba can ilmunkari shayga xumaantiisa la inkiray shayga la inkiroo shareecadu diiday kaana way reebaan oo dadka waa ka reebaan yacni waa dad khayrka u taagan oo diinta faafiya oo xumaanta bulshada kala taliya oo jaraasiinka iyo jeermiska bulshada duminaya ka hortaga dadka way macana waalxaafiduuna kuwa xifdiya wey lixuduud illahi ilahay sohdimihiisa iyo xuduud iyo shareecada waajibaadkeeda ayay xifdiyaan faraa-id wabashir u bishaaree nebi oo almu'miniina mu'miniinta u bishaare wa kuwa dadka mu'miniintae kuwaa janno ugu bishaaree hada bilahi tawfiiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam